ugu yaraan saddex kun iyo shan boqol oo ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta midooda afrika ayaa lagu dilay soomaaliya boqolaal kalena waa lagu dhaawacay tan iyo intii uu howlgalkani soo bilowday sannadkii labada kun iyo toddobada sidaasi waxaa barnaamijka galka baarista u sheegay madaxa howlgalka midooda afrika ee soomaaliya maxamed alamiin suweef howlgalkan ayaa markiisii hore lagu magacaabi jiray amisom waxaase magacaasi la bedelay bishii abril ee sanadkii aynu soo dhaafnay loona bixiyey atmis madaxa howlgalka midooda afrika ee soomaaliya maxamed alamiin suweef waxaa lasoo magacaabay bishii sebtembar ee aynu soo dhaafnay waxaana hore uu ugu soo shaqeeyey midooda afrika wadamada maali iyo suudaan markaas ka horna waxa uu soo noqday wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee dalka comoros ergeyga gaarka ah ee guddoomiyaha midnimada afrika ahna madaxa howlgalka admis ayaa dhimashada iyo dhaawaca soo gaaray amisom ku sheegay waraysi uu siiyey galka baarista khamiistii maxamed alamiin suweef waxa uu sheegay in howlgalku uu diiwaan geliyey afar kun oo dhimasho iyo dhaawac ah waxaase uu intaasi ku daray in bilowgii howlgalkan ay waxyeello badan soo gaartay ciidanka oo aysan u diyaarsanayn waxa uu galka baarista u sheegay maxamed alamiin in kiisas badan aan si wanaagsan loo diiwaan gelin waxaana uu intaasi ku daray in saraakiisha ciidanka ee howlgalka ku jira ay u sheegeen in khasaaraha oo ay ku jiraan askarta dhaawacantay uu gaari karo ilaa shan kun waxa uu intaasi ku daray in cidna aanay dhiibi karin tiro sax ah
you asked that, that question because uh, it's really it's really uh, impressive when you go to Addis Ababa in uh, in uh, Julius Nyerere building and you see uh, that big wall that uh, you have the names of the people who died uh, in uh, aad baan ugu faraxsanahay inaad su-aashaasi weydiisay sababtoo ah runtii waa wax aad u weyn markaad tagtid adisababa dhismaha julius nereri aadna aragtid derbi weyn oo lagu xardhay magacyada dadka ku dhintay howlgalkan amniga iyo nabadda dhinaca kalena aad aragtid dad ku qoraya baraha bulshada inaysan waxba qabanin sidee ayay u dhinteen haddii aysan waxba qaban madaxa midooda afrika ee soomaaliya maxamed alamiin waxa uu sheegay in ciidamada khasaaraha ugu badan uu soo gaaray ay ka soo jeedaan burundi iyo yugandha waxa uu sheegay oo kale inuu ka shaqayn doono sidii magdhow loo siin lahaa ehelada aan weli helin magdhowga askartii la dilay
waan xusaynaa waananu tacsiyeynaynaa qaar ka tirsan dadkan waxay naftooda waayeen saddex afar ilaa shan sanno ka hor qoysaskoodiina weli magdhow lama siinin sababtoo ah dhaqaala-aan jirta laakiin kiisaskaasi waan dabagelaynaa waa sababta aan kuugu sheegay inaan miiska nadiifinayo wixii aan dhaxlay tan mudnaanta koowaad baan siinayaa brofeor paul williams oo macallin ah muuraha caalamka ka dhigay jaamacadda george washington dhowr buugna ka qoray howlgallada nabad ilaalinta oo uu ku jiro kan midowda afrika ee soomaaliya ayaa u sheegay galka baarista in midowda afrika aysan marna daahfurnaan ka samaynin askarta uga dhimatay soomaaliya waxaa howlgalku taas beddelkeeda uu mas-uuliyadda shaacinta askarta dhimatay ku wareejiyey waddamada ciidanka soo diray oo iyaguna aan doonayn inay si cad u sheegaan ciidamada dhintay ayuu yidhi paul williams brofeor paul williams waxa uu galka baarista u sheegay in howlgalka midooda afrika ee soomaaliya uu yahay howlgalkii nabad ilaalineed ee ugu dhimashada badnaa caalamka siddeetankii san ee lasoo dhaafay madaxa howlgalka midooda afrika ee soomaaliya maxamed alamiin suweef waxaa kaloo uu sheegay inay jirto sabab wanaagsan oo ciidamada ka socda waddamada afrika ay u yimaadeen soomaaliya
tani ma aha qaan la siinaya soomaaliya waxaan dhihi karnaa waa qaanbax sababtoo ah soomaaliya waxay ka mid tahay waddamadii xornimada helay lixdamaadkii waxayna taageereen waddamo badan oo afrikaana si ay xornimadooda u helaan waxay waddamo badan oo afrikaana ku taageereen tababaro iyo waxbarasho waxaan u malaynayaa in soomaaliya ay u qalanto intaas in ka badan xuseen sheekh cali la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha soomaaliya ayaa isna sheegay in dadka soomaaliyeed ay abaal u hayaan ciidamada midooda afrika taageerada ay siiyeen waddanka dabcan dadka soomaalida abaalkeeday ugu hayaan waa muddada toddobiyo tobanka sano ay soomaaliya joogeen dowladda soomaaliya runtii dhulka ay ku dowladaynaysay oo ay magaalooyinka hadday noqon lahayd dowlad goboleedyada iyo hadday noqon lahayd dowladda federaalkaba dhulka ay ay yani dowladnimada iyo horumarkeedu ka suura galay badankeed iyagaa nala qabtay iyaga maaragtay wax ka ilaalinayay dad badanna waa ku waayeen marka abaal badanaan uga haynaa laakiin waxaan rabnaa abaalka inaan ugu gudno in ay hawshii guul ku dhammaato sababtaas ayaa hadda ciidamada soomaalida ay ugu dhabar jabeen ugu dhabar adeegayaan in shabaab lasoo afjaro ciidamada midowda afrika ayaa kuwa soomaaliya ka caawiyey inay ku qasbaan al-shabaab inay dib uga gurato magaalada muqdisho bishii juulaay ee sanadkii labada kun iyo koob iyo tobanka kadib dagaalo qaraar oo caasimada ka socday tan iyo bishii mey labada kun iyo sagaalka sidoo kale ciidamada midowda afrika waxay kuwa dowladda soomaaliya ka caawiyeen inay dhammaan magaalooyinka ugu waaweyn ee dalka ay kala wareegaan al-shabaab hase yeeshee isballaarinta ciidamada dowladda iyo kuwa midowda afrika waxay ku kacday qiimo sare iyadoo al-shabaab ay beegsatay saldhigyada durugsan ee ciidamada sida weerarkii lagu qaaday saldhigga leego ee ciidamada midowda afrika bishii juun labada kun iyo shan iyo tobanka weerarkii ceelcadde oo dhacay bishii janaayo labada kun iyo lix iyo tobanka iyo kii u dambeeyey ee lala beegsaday magaalada ceelbaraf bishii mey ee sanadkii aynu soo dhaafnay ee labada kun iyo labaiyo labaatanka iyo weeraro kale oo ay ku dhinteen askar badan xilligan dowladda soomaaliya oo taageero ka helaysa ciidamada degaanka waxay tan iyo bishii ogost ee sanadkii hore soo waday howlgallo milatari oo dhul ballaaran looga qabsaday al-shabaab balse dhinaca kalena khasaare u soo jiiday ciidamada dowladda gaar ahaan weerarkii ka dhacay xawaadle iyo galcad bishii janaayo ee aynu soo dhaafnay dowladda soomaaliya waxay sheegtay inuu guulaystay wejigii hore howlgallada ka dhanka ah hurka al-shabaab ayna ka dishay saddex kun oo maleeshiyaad ah laguna dhaawacay saddex kun iyo toddoba boqol oo kale tiradaasi oo aan si madax bannaan loo xaqiijinin la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha soomaaliya xuseen sheekh cali ayaan weydiiyey halka uu marayo diyaargarowga wejiga labaad ee howlgalka milatari howlgalka hadda socda waa dhammaystirkii iyo gebagabayntii wejiga koowaad oo maalmihii lasoo dhaafay iyo isbuucyada ramadaanta ka dhiman lagu soo gebagabayn doono wejigii koowaad oo ka socday aagga hirshabeelle iyo galmudug fayska koowaad ayaa gebagaba ah fayska labaad oo ay ka qeyb qaadanayaan ciidamo dowladaha dariska ah oo hadda komaankoodii iyo halkan maaragtay lagu fadhiisiyey iyana waxay bilaaban doonaan sida ugu dhaqsiyaha badan bacda ramadaan oo iyana maaragtay fayska labaad ah oo wixii ka xiga galbeedka webiga shabeelle ilaa xuduudda soomaaliya iyana laga howlgeli doono marka wejiga koobaad intee baa la rabaa inuu ku ekaado ama ka bilowdo kuna dhammaado oo gacanta lagu dhigo wejiga labaad halkeebuu ka bilaabanayaa ilaa halkeebuu ku egyahay wejiga koowaad waa wixii ka xigay bariga webiga shabeelle oo qayb ugu ballaaran hirshabeelle iyo galmudug wixii ay joogeen nimankan khawaarijta ah wejiga labaadna waa webiga shabeelle wixii ka xiga galbeedka ilaa xuduudda koonfureedda soomaaliya marka wejiga koowaad gabagaba ma aha dhul fara badan bay weli shabaabku joogaan marka qorshuhu muxuu yahay sidee dhulkaas gacanta ugu soo geli karaa intuusan bilaabanin wejiga labaad waa dhul aada u kooban laba degmo iyo tuulooyinkeed ayaa haray gacanta ku haray cadowga waana dhul aada u kooban oo ay hadda aada ugu tabar yar yihiin ciidan ku filan oo ka howlgala oo hawshoodii wada ayaa hadda soo gebagabaynaya dhulka ballaaran oo qeyb ka mid a hirshabeelle koonfur galbeed iyo jubbaland oo ay gobol dhammaystiran ka haystaan ayaa howlgalka labaad qeybta labaad ay xoogga saari doontaa waa garta marka wejigan koowaad ciidamada soomaalida ayaa ku filan wejiga labaadna ciidamadan safka hore ayaa kusoo biiriya howlgalka saasaan u fahmi waa sida saasa la qorsheeyey ciidamada safka horena waa ciidamo eriyooyinkii marka horeba ay ka howlgeli jireen oo atmis ahaan ay u howlgeli jireen ayay haddana ka howlgelayaan ciidamada etoobiyaanka iyo ciidamada kenyaanka ah sektaradii ay howlgal ahaan ku qornaayeen marka waa iyaduna ma aha dhulka cusub iyo waajibka cusub ma aha waa dhul ay marka horeba waajibkooda ahayd normalina sida aad la socoto dagaalada waxaa lagu soo afjaraa markii dagaal daba dheeraada ciidamada ka howlgelaya ayaa wax search la yidhaahdo lagu sameeyaa ama number overwhelming maaragtay samayn kara ayaa maaragtay la dulgeeyaa cadowga hawshan hadda marka qorshahan hadda wuxuu ku wajahan yahay in ciidamadii tira numberkooda kor loo qaado sidii ugu degdegta badan si hawsha loo soo abjaro ay dalkan uga baxaan ciidamada safka hore weli miyay soo galeen waddanka
waa dhadhow yihiin waa maaragtay howlgalkooda iyo soo gelidoodu waa weedhadhowda
waktigay joogayaanna muu cayiman yahay wakti objectiveka ku aadan waaye oo aada u cayiman oo de waa howl military oo aanan hadda idaacadda ka dhigi karin laakiin waa wakti kooban oo loogu talagalay in cagta lagu mariyo cadowga si iyaga iyo ciidamadii atmista ahayd oo u qorshaysneed inay ayaguna dal ka baxaan si sahlan uga baxaan madaxa howlgalka atmis ee soomaaliya maxamed alamin ayaa ii sheegay in ciidamada atmis ay ka qayb galeen wejigii hore howlgalka wejiga labaadna ay diyaar u yihiin inay kaalintooda qaataan
waxau ahaa qorsho wanaagsan markii uu ka bilowday hirshabeelle iyo hiiraan atmis way joogtay ciidamadeenna burundi iyo jibuuti waxay joogeen halkaas si ay gacan u siiyaan waxay kula jireen dagaalka intaasi wixii ka dambeeyey waxay ka fogaadeen dhulkii ay mas-uuliyadeennu ahayd waxay mas-uuliyadeennu tahay saddex iyo labaatan saldhig oo safka hore ah waxaana saddex iyo labaatankaasi laga sameeyey meelo ay dadku ku badan yihiin si aan u ilaalinno marka way fogaadeen waxayna tageen meel ka durugsan saldhigyada ilaa iyo shan iyo sagaashan kilomitir marka ma aynan awoodaynin inaan raacno haddii kale waxay noqon lahayd inaan ka tagno dhulkii mas-uuliyadeennu ahayd iyo dadkii ay ahayd inaannu ilaalinno sidaas darteed waxaan siinay taageero dhinaca hawada ah waxaan isticmaalnay helikobtarada atmis ee ay leedahay uganda si dhinaca hawada ay uga kaalmeeyaan macluumaadna aanu la wadaagno ergeyga gaarka ah ee midooda afrika soomaaliya maxamed alamiin waxaan weydiiyey in la dhihi karo wejigii hore howlgalka military waa uu guulaystay
haa sababtoo ah hadda xaaladdu goobaha la xoreeyey way deggan tahay laakiin tani kama dhigna in al-shabaab boqolkiiba boqol laga guulaystay wixii ka dhacay muqdisho oktoobar laba kun iyo labayo labaatankii iyo nofembar labayo labaatankii iyo meelaan ka fogeyn xeradeenna waxaan u jeedaa weli way joogaan laakiin ma laha awooddii ay lahaan jireen hadda culays baa haysta doctor maxamed maxamuud culus waa aqoon-yahan falanqeeya siyaasadda iyo dhaqaalaha soomaaliya waxaan weydiiyey in xilli la gelayo wejiga labaad ee howlgallada uu qiimeeyo wejigii hore ee gulufka lagu qaaday urka al-shabaab horta ugu horeyn dagaalkan lagu dhawaaqay al-shabaab waa runtii furo wuxuu u yahay horumarinta dib u dhiska qaranka soomaaliyeed waana arrin aad iyo aad muhiim u ah runtii wakti badanna laga daahay waxna in laga qabto u baahnaay hase yeeshee waxaa weeye dagaalkaasu awalba dagaalku waa socday u dhexeeya dowladda federaalka dowlad goboleedyada iyo shacbiga soomaaliyeed iyo al-shabaab muddo intii shan iyo toban sano iyo ka badan uu socday waana iska taagnaay laakiin dagaalkan hadda muxuu ahaay cusub wejigiisu wuxuu ahay in laga suuliyo ama laga adkaado shabaab xag fikriya xag mataqaanaa maaragtay xukunka xaggiisa la xiriira iyo xagga dhaqaalahoo hadda aysan waddanka ay ay ka suulaan oo dhan si taas loo gaarana runtii waxay u baahan tahay waxa weeye barnaamij buuxa oo u baahan si wada jira gudaha iyo dibaddaba mar keliya uga tabaqa uga hirgala looga dhaqaaqo muddada lagu hirgelinayana inaysan qaadanin muddo dheer oo ka badan lix bilood inaysan qaadan dalka dhanna laga suuliyo waa gartay marka hadda dowladdu waxay doonaysaa in la dhammaystiro wejigii koowaad oo wixii bariga ka ah ilaa galmudug
al-shabaab laga saaro kabacdina loo leexdo wejiga labaad oo galbeedka webiga shabeelle ilaa xuduudda soomaaliya ayla leedahay etoobiya ilaa kenya adoo howlgalladii hore la sameeyey ilaa bishii augostna niyadda ku haya howlgalka iyo istraatiijiyada dowladdu ma tahay mid guulaysanaysa ama hirgalaysa ama hirgeli karta
horta qof kasta waxaan qabaa maanta shaki la-aan wuxuu jecel yahay in barnaamijkaasu inuu hirgalo weeye oo su-aal kama taagna laakiin sida muuqata haddii ay dhacdo in barnaamijkan uu wakti dheer qaato oo hadda qaybtii koowaad waktiga ay qaadato marka la fiiriyo oo ayada laftigeeda hadda dhammaystir usii baahan waxaan isleeyahay waktiga qaybta labaadna inay ama kasii dheeraan doonto kana sii cuslaan doonto taasuna dowladda culaysay ku tahay shacbigana culaysay ku tahay howlo badan oo qaranka in la wada qabto loo baahnaayna waxay ku abuuri kartaa daahid iyo dib u dhac ah sida uu sheegay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha soomaaliya xuseen sheekh cali ciidamo ka socda wadamada safka hore ee xuduudda la leh soomaaliya ayaa ka qayb geli doona wejiga labaad ee howlgallada doctor maxamed maxamuud culusow ayaan weydiiyey sida uu arko ciidamada ka imanaya wadamada safka hore runtii arrintaasu waxaan isleeyahay walow ay la arki karo ama la dareemi karo inay jirto baahi ciidan dheeraada oo xoog leh in dalka loo helo si ay uga qayb galaan muxuu ahaay ciidamadaas runtii waxaan isleeyahay waxaa ka habboonaan lahayd haddii ay suuragal tahay in shacbiga iyo ciidamada soomaaliyeed oo iskaashanaya inay arrintaasu ayagu ay ay ay fuliyaan heerka iyo iyo ciidamada dibadda dariskaana ay sii xoojiyaan keliya ciidamadii admis howlihii loo diray iyo heshiisyadii lala galay inay ayagu intaasu ay laba kacleeyaan oo xoogaa heerkii ay hadda oo hooseeyey ay joogeen heer ka sarreeya ay gaarsiisaan ay gaarsiiyaan laakiin ciidamo adigu maaragtay dalka ayagu socda oo yimaada waxyaabo badan ayaa ka dhalan karaya ciidamadaasuna haddee dowladdu awood uma laha iyadu inay siday rabto ka hesho ayagu laftigoodu siday rabaan ay u dhaqmi karaan marka waxaan isleeyahay waxaa horko tijaabada hore waxay ku fiicnaan lahayd barnaamijkii hiiraan ka hirgalay oo kale in marka hore tijaabadaasu si fiican lana hagaajiyo wixii adigu khaladaada ku jiray oo laga arag waayo aragnimadii laga dhaxlay dagaalkaasu la hagaajiyo deegaanada kalena in arrintaasu ay ay ka hirgasho hase yeeshee shir intii u dhaxaysay afartii ilaa lixdii bishan ay muqdisho ku yeesheen saraakiisha gaashaandhigga iyo ciidanka ee dowladda soomaaliya iyo waddamada safka hore ee jabuuti kenya iyo etoobiya ayay ka soo saareen warmurtiyeed lagu sheegay in ujeedka shirku ahaa sare u qaadista iskuduwidda howlgallada ciribtirka khawaarijta sida ku qornayd warmurtiyeedkaasi warmurtiyeedkan ayaa lagu adkeeyey in howlgallada wadajirka ah ay yihiin kuwo ay hormood u tahay dowladda soomaaliya ayna kala qayb qaadanayaan ciidamada dowladaha safka hore ee kale ah jabuuti etoobiya iyo kenya dowladda soomaaliya iyo waddamada safka hore waxay ku sheegeen warmurtiyeedkaasi inay ku heshiiyeen in la qaado howlgallo xoogan oo iskaabaya oo lagu baadi goobayo laguna burburinayo al-shabaab iyadoo laga weerarayo jihooyin kala duwan oo bartilmaameedsanaya goobaha istiraatiijiyadeed ee ururkaasi uu ku sugan yahay waxaa sidoo kale lagu sheegay warmurtiyeedkan in dowladaha safka hore ee ku deeqaya ciidamada ay isticmaali doonaan ilahooda gaarka ah ee saadka balse deeqbixiyayaashu ay taageeri karaan iyagoo u maraya xiriiradooda tooska ah barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgelyo